subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax khamiisa bisha mayna waa toddobaad sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir baan bogga v o a somali dot com afrikada bari saacaddu waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saakana xanuunka covid sagaal iyo toban dartii guryaha waxaa idinka soo gudbinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga oo cabdixaafi cawad ismaaciil
qodobada aad idaacaddayada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka ee kenya oo ku dhawaaqay in la xidho xaafadda islii ee magaalada nairobi xanuunka covid dartii sidee ayaa haddaba siyaasiyiinta iyo ganacsatadu ay u arkeen go'aan caafimaad ay qaadatay waan u hogaansamaynaa laakiinse waxaan ka xumahay in ay ciriiri gelinayso ganacsiga iyo nolosha xaafadda iyo dadka faraha badan ee ku nool waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan shaybaadh cusub oo lagu baadho xanuunka covid sagaal iyo toban oo la geeyey countiga wajeer ee dalka kenya waxaad sidoo kale maqli doontaan dadaalada jaaliidaha dibaddu ay ku afurinayaan dadka baahan ee soomaaliya iyo weliba xawaaladaha iyo siday ula jaan qaadayaan isbedelada uu keenay xanuunka covid sagaal iyo toban marka horese warkii caalamku inoo akhriyo cabdixaafid cawil ismaaciil
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in kooxda aqalka cad ee ka shaqaysa koronavirusku ay sii shaqayn doonaan isagoo bedelay mowqifkii hore ee uu ka qabay trump oo koox kalkaaliso caafimaad ah kula sharay xafiiskiisa ayaa sheegay in kooxdaasi muddo dheeraada ay sii shaqayn doonaan iyadoo la weydiiyey haddaba sababta uu hore ugu sheegay in kooxdan hawshoodu gaagaabsi tahay ayuu sheegay inuu iminka ka hor aanu dareensanayn caannimada kooxdan waxaanu intaasi raaciyay inay kooxdana sii shaqayn doonto ilaa iyo inta loo baahan yahay subaxnimadii arbacadii duqa magaalada new york bilde balacio iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku dhaliilay madaxweyne donald trump inuu kooxdan shaqada ka fadhiisinayo kooxdan ayaa shaqadooda bilowday dabayaaqadii bishii janawari iyada oo dusha ka ilaaleynaysay dadaalka ay dowladdu ugu jirto ka hortaga wax ka qabashada iyo xakamaynta xanuunka covid nneteen bil kadibna madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mike benis ayaa guddoomiye looga dhigay dalka hindiya ayaa saddex milyan oo booliis ahi waxay la tacaalayaan inay dadweynaha reer hindiya u hoggaansamaan bandooda dalka lagu soo rogay ee xakamaynta xanuunka covid nneteen warbaahinta caalamka ayaa waxaa ka soo muuqday booliiska dalkaasi oo budho la dhacaya dad ka soo baxay shaqo oo guryahooda u sii jeeda una muuqday inaanay dhowraynin kala fogaanshaha bando ayaa saarnayd hindiya ilaa shan iyo labaatankii bishii maaraj waxaana la xaqiijiyey ilaa konton kun oo qof uu xanuunka covid nneteen ku dhacay halka kun lix boqol iyo afar iyo sagaashan qofna ay u dhinteen sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska ee gobolka maharashtra ayaa sheegay in tirada askarta booliiska ee xanuunka qaaday ay toddobaadkan labanlaabantay tirada dadka indiya oo ka badan hal dhibic saddex bilyan ayay adag tahay in la dhaqangeliyo xakamaynta dadka maadaama uu dadkaasina u badan yahay qaadaama dhargaan meelaha qaarna saboolnimo xaddaaf ahi ay ka jirto
aad iyo aad buu mahadsanyahay cabdixaafid aynu ku bilowna dowladda kenya ayaa soo rogtay amar lagu xidhayo xaafadda soomaalida isliim muddo shan iyo toban maalmood ah iyadoon xaafadda laga bixi karin lanana geli karin arrintaasi waxaa si adag uga hadlay xildhibaanka degmada kamakuuji yuusuf xasan iyo guddiga ganacsatada ee xaafaddaasi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa nairobi nooga soo dirtay wariyahayga intisaar saalax xuseen wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka kenya muthayi kagwa ayaa xayiraad guud kusoo rogay xaafadda soomaalida islii ee magaalada nairobi ee qeybo kamid ah magaalada mombasa wasiirka ayaa waxa uu sheegay in labadaasi goobood ay yihiin goobaha kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus laga helay dalka kenya xaafadda isli waxaa ku nool kumanaan soomaali ah oo ku ganacsada iyo dad deegaan ah haddaba waxaan qadka telefoonka ku wareystay xildhibaanka degmada kamakuuji xildhibaan yuusuf xasan cabdi oo aan wax ka weydiiyey sida uu u arko go-aanka ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalka kenya runtii waan ka xumahay arrintaasi sababtoo ah xaafaddu kama duwana xaafadaha kaleeta ee mushkiladaasi ay haysato waana xaafad aad iyo aad dadaal badan samaysay oo isku daaday inay ka hortagto cudurkaas ganacsatada iyo shicibka meesha deganna ay u hogaansameen marka waxaan filanaya dowladda inay la tashato xaafadda dadka ku nool oo ay markaasi go-aan wixii la qaban lahaa ay gaaraan go-aan caafimaad ay qaadatay waan u hogaansamayna laakiinse waxaan ka xumahay in ay ciriiri gelinayso ganacsiga iyo nolosha xaafadda iyo dadka faraha badan ee ku nool xaafaddaas oo aad iyo aad u dhibtoon doona sidoo kale guddiga ganacsatada ayaa sheegay inay aada uga xumaadeen warka kasoo yeeray wasiirka caafimaadka dalka kenya xogayaha guud ee guddiga ganacsatada xaafadda soomaalida islii cumar ibraahim xuseen ayaa waxa uu sheegay in go-aankan ay aada uga xun yihiin islamarkaana dowladda iyadoon horey usoo wargelin ay qaadatay go-aankaasi bandowga maanta unbaan ka warhelnay maanta wakhti ay tahay briefingkii amase wasiirka caafimaadka isagoo bixinayo le oo isagoo ku dhawaaqay islii gooni bay u xirnaanaysaa lamana soo geli kara mana laga bixi karo isagoo dhahay aad baan ula yaabna innaga haddaan nahay ganacsatada islii business district association sababtoo ah islii keliya waxaad ogtihiin tirada hadda islii labadan beri markii cabirkii lagu sameeyey macnaha mass testingkii amase dad badan la cabiray lixdan iyo xoogaho qof tira inay isku gaartay dadkaasna ma aha dad kulli islii ka wada yimid waa dad iska socdo oo mase xaafadda usoo dukaamaystay oo ka yimid meelo badan ayaa marka waxaa laleeyahay islii covid nteen dad badan baa qaba annaga waxaan leenahay islii dad badan oo qaba ani aan cadayn la cadayn kara ma laha waa dad xaafadda waxaad ogtihiin waxaa usoo ganacsay taga dad badan oo kenya nairobi iyo agaarkeedi iyo meelo badan baa loogu yimaadaa dowladda aad bay waxaan leenahay go-aankaas ugu degdegtay inay maarata xaafadan xirto inay maarata anagoo la shaqaynayn oo guddiga ganacsatada iyo dadka mas-uuliyiinta annaga lasoo doortay xildhibaan yuusuf xasan mar walbana dowladda wixii ka jira iyo aan isla socodsiinayn maalintan go-aamada aan dukaamada aan ku xirayna aan kala tashanay asagana uu taladan lagula jiray annagoo tusayna dowladda inaan maarata cudurkan la dagaalankiisa aan wax iskala qabanno isaga marka waxaas dhan anagoo soo samayna in maarata xaafadii waa la xiray keliya aan ka war helna aad baan ugu naxanay mana ku faraxsaniin xanibaada lagu soo rogay xaafadda soomaalida isli ayaa waxay ka dambeysay ka gadaal markii wasaaradda caafimaadka dalka kenya ay shaacisay in kiisas gaaraya ilaa iyo afartan kiis oo xanuunka covid nteen ah laga helay xaafadda soomaalida ee isli intisaar saalax xuseen v o a nairobi aad ayay u mahadsan tahay intisaar isla go-aankaas islii lagu xidhay oo kale ayaa wasiirka caafimaadka ee dalka kenya uu ku xayiray suuqa qadiimiga ah ee magaalada mombaaso ee dalkaasi kenya ganacsatada soomaalida ayaa arrintaasi walaac ka muujiyey khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan inuu haya magaalada mombasa gaar ahaana qaybta qadiimiga ah ee magaalada ayaa ka mid ah goobaha ay dowladda kenya ku soo rogtay bandowga lagu mamnuucayo ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dadka magaalada qaybta bandowgan lagu soo rogay ee magaalada mombasa ayaa ka mid ah goobaha ugu mashquulka badan ee magaalada islamarkaana uu ku yaalo ganacsiga magaalada iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan waxaana bandowgan oo socon doona muddo dhan shan iyo toban casho ay dowladda kenya ogogol leedahay yareynta cudurka coronavirus ee dalka kusii faafaya inkastoo dalxiiskii magaalada mombasa oo ka mid ahaa ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee waddanka uu horey u saameeyey cudurka coronavirus haddana ganacsatada magaalada mombasa ayaa ka walacsan saameynta bandowga ay dowladda ku soo rogtay oo ku yeelan karo noloshooda iyo ganacsigoodii maxamed owle tahliil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada mombasa run ahaantii aad baan uga xunnahay warka maanta kasoo yeeray dowladda wasiirka caafimaadka si aan horena loogu sheegin oo wax digninan lahayn buu maanta go-aan lama filaanana ku dhalaaqay annagoo awalba suuqu uu ganacsigiisu hooseeyo oo magaalooyinkii u dhadhowaa ee mombasa la xiray oo sosocodka awalba arinta hore ee mar hore la xiray haddana in maanta iyadoo naloo sheegin iyadoo naloo digin iyadoo wax qorsho ah la keenin in xaafaddeeni si gooniya loo abaaro waxaan u aragnaa arin aan xaq ahayn waxaan u aragnaa arin annagu koley aanan fahmayn danta laga leeyahay xanuunku corona wadanka o dhan buu ka jiraa waxaan u malaynayaa kaysaska hadda lagu sheegay xaafadeenan waa ilaa dhowr beri inta lagu sheegayo magaalo wadanka o dhan ilaa lix boqol oo kays ayaa ka jira ma garanayno annaga si wax loo wado businessken haddii la xiro annaga shaqaalayaal baa lacag nagu leh koronto kiro wax kastaa nolol wax kastaa la yska rabaa wax qorsho aana looma keenin guud ahaanna waxaan ugu baaqaynaa dowladda arrin go-aankaas in la dib loo fiiriyo magaalada mombasa gaar ahaana qaybta ay dowladdu bandowga ku soo rogtay ayaa saaka lagu arkayey ciidamada dowladda oo gaaf wareegaya iyadoo sidoo kale la arkayey jidgooyooyin lagu gooyey wadooyinka iyo goobaha dadka laga mamnuucay inay kasoo gudbaan maxamed cabdi bootaan oo ah wariye madax bannaan oo ka howlgala magaalada mombasa ayaa iiga waramay xaaladii ugu dambeysay ee magaalada iyo sida uu xaalku yahay
tillaabada ay dowladda kenya ay ku saartay xayaraada gelidda iyo kabixidda deegaanka owltown ee magaalada mombasa oo ah deegaan qadiima islamarkaana ay hay-adda qaramada midoobay ee unesco ay ku dartay meelaha taariikhiga ee dalkan kenya iyo dunidoo idil ayaa waxa ay tahay mid si weyn saaka loo dareemayo waxaa la arkayay ciidamo ka tirsan kuwa booliska oo gaaf wareegaya xaafadda owltown wadooyinka gala iyadoona halkaasi ay xireen waxaana ay ciidamadu ay markaasi ay celinayaan cid kasta oo isku dayeysa inay xaafadaasi ay kasoo baxdo ama cid kasta oo xaafadaasi in ay gasho isku dayeysa kiisaska guud ee cudurka coronavirus ee dalka kenya ayaa hadda maraya shan boqol laba iyo siddeetan qof iyadoo ay dowladdu wado dadaallo ay ka mid yihiin joojinta dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga iyo sidoo kale baaritaano ay dadka cudurka uga baarayso khadar maxamuud xareed v o a nairobi isla wararka kenya ayaynu ku jirnaayo wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi oo kaashanaysa bangiga adduunka ayaa magaalada wajeer ka furtay shaybaadh lagu baarayo dadka looga shakiyo inay qabaan xanuunka covid sagaaliyo toban hase yeeshee hogaamiyaasha gobolkaasi ayaa walaac ka muujiyey in wadooyinka oo xun iyo maleeshiyada al-shabaab oo deegaanka ku sugan ay hoos u dhigi karaan ka faa'iidaysiga shaybaadhkaasi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa gaarise ka soo diray wariyahayga maxamed faarax shiree wajeer markii ugu horreysay waxaa laga hirgeliyey aaladda baaritaanka cudurka koronavirus lagu sameeyey shaybaarkaasina waxa uu noqonayaa mid ay wadaagi doonaan kawntiyada mandheera gaarisa iyo wajeer iyo marsabit oo sinta isku hayan waxaana maalgeliyey bangiga adduunka gobanarka kauntiga mandheera mudane cali rooba ayaa soo dhoweeyey shaybaarkaasi cusub ee kauntiga wajeer laga furay balse wuxuu walaac ka muujiyey in adeegbixintaasi ay tahay mid sidoo kale khatar gelin karto shaqaalaha caafimaadka xilli ah kooxda al-shabaab ay cabsi fara badan gelinayso ayuu sheegay shaqaalihiisa xilliga ay soo qaadayaan baaritaanada lagu sameynayo dadka cudurkaasi coronavirus qabo waxaa si taxadar looga fikiraynaa qaabka aynu u dhoofin lahayn dhacaanka dadka anooga shakisanahay cudurka coronavirus inay qabaan arrinta ugu weyn waa laba arrimood midda koowaad waxaa weeyo in kooxda al-shabaab xilligan ay halis ku tahay shaqaalaha iyaga caafimaadka iyo laamaha amniga xilliganna uu yahay xilli roobaad uu yahay oo xilli ay tahay xilliyada inta badan ay kooxdaasi ay ku badato mudane cali rooba ayaa waxa uu sheegay ilaa iyo haatan dadka loo karantiilay in baaritaano lagu sameeyo keliya ay dowladda dhexe ka doonayaan in diyaarado lagu qaado baaritaanadoodaasi wajeer ama mandheera lagu geeya balse aysan u suurtageli karin ambulaansyadoodu ay noqdaan kuwa ka soo qaada dhacaan magaalada mandheera keeni karane magaalada wajeer taas oo uu sheegay in laba sababood oo isugu jiro dhanka kooxda al-shabaab iyo xilligan oo wadooyinka gobolka dhammaantood ay xiran yihiin roobabka mihiigaanka ee qaybo badanoo ka tirsan gobolkana ay tahay mid hakad gelisa isku socodka guud ee gobolka arrinta kale waxaa weeye in xilliyada noocan oo kale marka roobabka ay gobolka ka hooraan in wadooyinku ay xirmaan oon la keri karin in wadadii la maro oo wadooyinku gebi ahaanba ay xirmayaan marka laakiin wax walbo waxaynu ka fikiraynaa qaabka aynu arrinkaasi wax badan oga qaban lahayn oo dadaal oon ugu gelin lahayn dadka bukaanada ah ee lagu tuhmay cudurkaasi inay qabaan saad la socotaan ambulansyadannada waa la weeraray dhowr jeer marka khatarna ma doonina inaynu shaqaalaha iyaga gelino iyagoo markaasi wado dhacaan iyo weliba dadaal ku jiro marka waxaan ka fikirayna waxaa weeye qaab walbo dowladda dhexe ay u keeni karto adeeg ka degdegsan midka haatan in wajeer la aado tani ayaan waxay noqonaysaa mid dadka gobolka rajo fara badan gelinayso xilliga la sheegay in shaybaar weyn oo loogu talagalay baaritaanka cudurkaasi coronavirus lagu baaraya magaalada wajeer la keenay gobolka waqooyiga bariya dalka kenya wadooyin aan lahayna saameyn ayuu ku yeelanayaa in si degdega natiijooyinka afar iyo tobanka beri loo qabanayo dadka la karantiilay natiijooyinkooda la keeno deegaanada qaar waxaa ku xaraysan tiro fara badan oo karantiin lagu sameeyey qaarkoodna waxay dhaafaan afar iyo toban beri wajeer ilaa iyo haatan laba qof ayaa cudurkaasi coronavirus lagu sheegay waxayna ka soo kici tameen ayaa lihi dadkaasi dalka soomaaliya maxamed faarax shire v o a gaarisa
maadaama oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa jira samafalayaal wada barnaamijyo lagu afurinaya dadka danyarta ah ee ku nool gudaha dalka qurbajoog soomaali ah oo ku nool dalal kala duwan ayaa in muddo ah waxa ay wadeen mashruuc ay ugu magac dareen walaal afuri kaasoo lagu taageero dadka danyarta ah ee sooman wariyaha v o da kanada xuseen nuur xaashi ayaa wareystay yuusuf abikar cali oo loo yaqaano yow bebi oo ka mid ah dadkaasi wada mashruucaasi afurinta ugu horeyna waxa uu weydiiyey lacagta ilaa iyo hadda ay direen waad mahadsan tahay walaalkay xuseen iyo dhammaan warbaahinta v o eda sanadkii labada kun iyo saddexiyo tobankii ayay ahayd markii dhallinyaro reer london ah ay suurageliyeen barnaamijkan walaal afuri runtii barnaamijkan walaal afuri wuxuu socdaa muddo sideed sano ah sanadkan waa sanadkii sideedaad dhallinyaradaas ayaana suurageliyey walaalkay kheyr allah ka siiya bashiir mursal ciise bootaan fikradda ay ka timid fikradda ayaga ayaa noo keenay haddana waa fikrad adduunka qofka jooga australia iyo qofka jooga copenhagen iyo qofka jooga toronto minnesota magaalo walbo oo ay degan tahay soomaalida ayuu ka shaqeeyaa barnaamijkan runtiina waa barnaamij loogu talagalay bisha ramadaan in lagu afuriyo maskiinka sooman ee aan waxba haysan sanadkan runtii waxaan gurnay lacag ilaa iyo labaatan kun boqoliyo konton dolar waana maalintii labiyo tobanaad ramadaanka socda waxaa noo dhiman ilaa iyo sideed iyo toban cisho kolley oo arkaynaa inta ay noqoto haddii ilaa yidhaahdo maadaama ay jirto marxalad adag oo aan maaragtay mararka qaar sidii sanadadii hore nagu suuragelin inaan lacag gurno waa tahay waxaan ognahay in covid sagaal iyo toban dartiis aan laysku imaan karin sidee idinkugu suura gashay inaad ururisaan lacag intaasi la eg
runtii waa arin muhiim ah waxay noogu suura gashay in lacag intaas la-eg aan gurno waxaan isticmaalnaa online-ka waxaan isticmaalnaa gofundingka maadaama aysan dadka isku tegi karin covid nteen dartiis waxaan isticmaalnaa e transfer qofka asigoo ku imaanin oodan is arkin ayuu wuxuu kuu soo dhigayaa lacagta akoonkaaga akoonkaaga ka saaraysaa hab noocaas ayaan isticmaalnaa bal ka waran caqabadaha aad la kulanteen sanadkan marka loo eego sanadihii tegey maadaama uu jiro xanuunkan covid
runtii waxaa caqabad nagu ah covid sanadkan sidii sanadadii hore aan wax u guri jirnay uma gurno adduunka magaalooyin badanna kama shaqeyno waxa keliya uga shaqeyno waxa weyaan online sidii aan caagaga banaanka ula taagnaan jirnay ama dadka aan ula dhex jiri jirnay waagii hore waxaa arkaysaa soddon qofood oo meel taagan caagaaga marka ula tagto wax alla waxay hayaan waa kasoo heli jirtay aroosyada aan tegi jirnay masaajida banaanakooda istaagi jirnay habyaabo badan ayaan waxaan maaragtay aan ku guri jirnay marka taas darteed hadda waxaan sameynay jikooyinkeena jikooyinkeena waxay bixiyaan raashin cayriin ah sanadadii hore waxay sameyn jireen waan karin jirnay jikooyinkeena way furnaayeen raashinka dadkaas meesha lagu karin jiray meeshaas ayay ku imaan jireen meesha lagu wada afuri jiray hadda cudurkan jiro dartiis danjirayaasheena jooga soomaaliya qafba isma arki karaan raashinka waxaan ku bixinaa oo keliya maaragtay inaan ceyrin u siino aan joojinay kartintii iyo sidii aan u karin jirnay maadaama khatartiisa uu leeyahay haddii dadka isku yimaadaan ugu dambeyntii yuusuf waxaad ii sheegtay inaad dirteen lacag intaasi la eg sidee ku hubisaan in lacagtaasi ay gaartay dadkii loogu talagalay waxaa noo jooga danjirayaal ka tirsan walaal afuri oo soomaaliya meel walba noo jooga oo si taxadir ah u qaybiya shilimaadka aan ka soo aruurino walaalaheen jooga qurbaha runtii muhiimadda walaal afuri waxa weeyaan in ummadda soomaaliyeed ay leeyihiin dad soomaali ah oo u danqada adduunka meel walba jooga ay soo aruuriyaan shilimaad shilimaadkaasna ay si toos ah u geeyaan next day soomaaliya si ay ugu afuraan walaalahooda sooman ee aan waxba haysanin dadkaas aaminka ah ayaana noo jooga gudaha soomaaliya gobol walbo magaalo walbo dhinaca kalena bangiga adduunka ayaa saadaaliyey inay u dhowdahay in boqolkiiba labaatan ay hoos u dhacayso lacagaha la ysugu diro xawaaladaha sannadkan laba kun iyo labaatanka sababa la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban ee adduunka ka dilaacay dartii haddaba xawaaladaha onlineka lagu diro lacagta arrintani saamayn ma ku yeelanaysaa sideese ayaa dadka waayeelka ee tegi jiray xarumaha xawaaladuhu ay uga faa'iidaysan karayaan nidaamyadan onlineka ee lacagaha la ysugu diri karo waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey maxamed cabdisamed cumar oo agaasimaha xawaalada onlineka ee tokremet oo ku sugan magaalada london ee dalka britain saad la socotaba cabdixaafid xanuunkan covid ku saameyn aad u ballaadhan buu ku yeeshay dhaqaalihii adduunka iyo ganacsigiiba siiba dhanka ajnebiga oo iyagoo runtii lacag aad u badan oo billions billions of dollars a diri jiray sanadkii imika haddaynu tusaale ahaan soo qaadano lasoo dhaafay labada kun iyo sagaal iyo tobankii dad dhan laba boqol oo milyan oo ajnebiya oo daafaha caalamka ka shaqaysta ayaa waxay direen lacag toddoba boqol iyo shan iyo toban bilyan oo dollarka maraykankaaya lacagaha la xawili jiray waxay lafdhabar runtii u ahaayeen wadankoodii iyo bulshooyinkii rayidka ay ka yimaadeen maadaama markaa walaalaha cabdixaafidow cudurkan caalamiga ahi uu saameyn ku yeeshay shaqooyinkii iyo mashaaharadii ay dadku qaadan jireen waxaa isdhimi kara qadarka iyo lacagta ay dirayaan baa la suran karaa xagga kale markaan ka eegno shaqaalahan ajnabiga ama muhaajiriinta ahi khatarta way uga dhow yihiin baa layidhi iyo halista cudurrada nimanka faafaya sababtoa walaal waxay ka shaqeeyaan kooxaha shaqada ama xirfada aan job securitygooda aad u wanaagsanayn waxay u badan yihiin shaqooyinkaasi shaqo ay self employed ku yihiin ama iskaa u shaqaystayaal ay ka yihiin ama xirfad maalayaal waa tahay maxamed marka haddii aynu eegno xawaaladihii soomaalida ee ay dadku wax ka diran jireen saamayn intee leeg ayay ku yeelanaysaa marka arrinkani xawaaladihii soomaalida ahaa runtii saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysaa khaasatan kuwii traditionalka ahaa ee ama ku yaalay goobaha ganacsiga sida soomaalidu ay leeyihiin ama dukaamada sababtoo goobahaasoo dhan waxaynu ognahay in badankooda albaabada loo xidhay kuwa furan ee weli wadamada qaarkood aan la xidhinna waxaa dhacday in la xadiday ama limit loo sameeyey lacagta intay diri karaan taasoo dadkii ay option kale aynu maanta an haysanin inay isticmaalaan aaladahan casriga ee onlineka ah mooyaane dadkeeda waa taqaanaayo sidaad sheegtay dee xawaalad bay la qabsadeen inay xafiis tagaan ama xarun meel ku taalla sidee baad is leedahay way ula qabsan karaan adeegan onlineka ah adeegan onlineka raanti waa mid iska fudud kolley aaladahan internetka loo isticmaalo ka mid yihiin social mediaha facebooka whatsappka kuwaasoo makalunbu la mid yahay dadkii adduunkii si aad og tahay cabdixaafid imika wuxuu noqday waa connected oo dadku smartphones bay isticmaalaan meel walba waddanka iyo halkanba easy bay helayaan inay isticmaalaan telefonadan iphoneka iyo samsonga way la qabsadeen oo way qabatimeen adduunka sidii hore maaho dadkii way marba mar ka dambaysa way la socdaan wayla talaabo qaadayaan oo la jaan qaadayaan marba wixii soo baxa caalamka horta dadkan taarget garaynaaya ee macaamiishayduna waa dadkan yurub ku nool dadka yurub ku noola way la haystaan inay isticmaalaan aaladaha caynkuna kala marka aaladani kama duwana runtii meelahan markay shaqooyinka buuxsanayaan foomkay buuxsanayaan oo kale marka waa run hal aad u fudbaaron karaa wixii intaa raacsan ee qofkii culays kala kulmana waxaan u samaynay team customer service oo qofkii luqadiisii kula hadlaya haddii ama ruux weyn ama qof runtii ay ku yar adkaa dee xal baan u leenahay customer service arkan ku sheegay afar laatan saacadood oo luqadoodii af soomaaliga kula hadlaya oo step by step la joogay oo la shaqaynaya baan u samaynay oo tiim u diyaara kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdisamed cumar oo agaasimaha xawaalad lagu magacaabo tok remet oo isagoo ku sugan magaalada london khadka telefoonka ugu rameeyey waryahayga cabdixaafid cawil ismaaciil imikanah dhegeystayaal nala dhegeysta qasiidadan ku saabsan rabadaanta
المصطفى نبيكم تحدون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحدون بالغفران وكرروا بالذكر وسلموا فالذكر يسار للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
intaasina waxaan dhegaystayaal ku soo gebagabaynana idaacaddayda subaxnimo idinla socotiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed cabdi iyo dhinaca farsamada noo joogay bashiir abiikar intaynu idaacad tan oo kalea markale ku kulmi doonana sidaas iyo ramadaan wanaagsan
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني عليك إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من اللسان كل يصلي لعلكم عليكم بل لي إذا أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني يوم الخميس عصرها المجيد كسدغ من والقائل الهجران سميتها بحلية الأذان طمنتها في السر والإعلان